habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha nofembarna waa siddeed iyo labaatan sannadkan labada kun lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idiin hayno idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan maamulka puntland oo ku sii jeeda magaalada qandala oo bishii horeeta ay qabsadeen maleeshiya taabacsan daacish
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan shaqaaqo maanta ka dhacday jaamacadda siimad ee magaalada muqdisho
rag hubaysan oo ku labisan darayska amba yuniformka ciidamada ayaa gudaha u soo galay xabada ka dhexriday ayagoo ersanahaya ardaydii jaamacadda oo markii ay qaar teleefoonnada bannaanka uga qaateen ku soo cararay jaamacadaha gudaheeda ayay ka soo dabagaleen xabadahaasna ku rideen
warar ku saabsan tuugasho ka dhacday jaamacadda ohio state university ee magaalada colombos ee dalkan maraykanka oo arday soomaaliya ay dhugtaan iyo qodobo kalena waa idiin haynaa marka horese warkii dunida wararka ka imaanaya maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in ciidamo badan oo hubaysan ay u ruqaansadeen dhinaca magaalada qandala oo bishii horeeta ay qabsadeen maleeshiyada taabacsan ururka daacish dadka ku nool deegaanka timirshe oo dhinaca bari ka xiga magaalada boosaaso ayaa v o eda u sheegay in ciidamadani oo wata gawaari gaashaaman ay kusii jeedaan dhinaca magaaladaasi ilaa iyo haatan ma jiro wax dagaala oo ka dhacay magaalada qandala waxaa magaaladaasi qabsaday maleeshiyada taabacsan daacish dabeeqadii bishii oktoobar
ururka midooda yurub ayaa wakhtiga u kordhiyey ciidamadooda mariniska ee kooxaha burcadbadeedka ka ilaaliya maraakiibta marta xeebaha ka baxsan soomaaliya war ka soo baxay midooda yurub ayaa lagu sheegay in weeraradii ka imaan jiray kooxaha burcadbadeed ay hoos u dhaceen balse ay weli jirto khatar kadib markii ay kooxo burcadbadeed ah laba jeer isku dayeen in ay weerar geystaan howlgalkan oo lagu magacaabo atalanta ayuu midooda yurub sheegay inay sii wadi doonaan ilaa iyo sanadka labada kun sideed iyo tobanka taasoo ogolaanaysa in hay-adaha qaramada midoobay ay sii wataan qaybinta gargaarka bani-aadamnimo howlgalkan oo lagu waday in lasoo gebagabeeyo sanadkan labada kun lix iyo tobanka ayaa waxaa ka qaybgalaya ciidamo gaaraya kun iyo laba boqol oo askari afar ilaa iyo lix maraakiibta dagaalka iyo saddex diyaaradaha dagaalka ah kuwaas oo dhammaantood ku gaaf wareega biyaha ka baxsan xeebaha soomaaliya in ka badan afartan boqolkiiba maraakiibta qaada saliidda laga isticmaalo caalamka ayaa mara maranbiyoodka gacanka cadmeed iyo badda arabian sea ama baxrul carabi sidoo kale waxaa marta inta badan maraakiibta qaada badeecooyinka ee isaga kala goosha yurub iyo aasiya
wararka dunida ayaan dhegeystaar weli ku jirnay ra-isul wasaarihii hore ee dalka faransiiska francois filon ayaa saakeeto waxa uu ka baxay gurigiisa uu ku yaala magaalada baris si uu u bilaabo maalintiisii ugu horreysay ee ololaha doorashada madaxtinimada kadib markii xisbiga dhinaca midig u janjeera ee jamhuurigu uu u doortay inuu noqdo musharaxa madaxtinimada matalaya filon ayaa markii ugu horreysay waxa uu ku guulaystay doorashada horudhaca ee xisbiga isagoo si weyn uga adkaaday musharaxii la tartamayey musharaxa laga adkaaday ee alan jube ayaa waxa uu qartay guuldarrada islamarkaasna filon u hambaliyey isagoo oo ku baaqay midnimo iyo deganaan in la muujiyo dad fara badan ayaa weli isugu soo ururayo fagaaraha caanka ah ee kacaanka ee magaalada havana ee dalka cuba halkaas oo uu maanta ka bilowday toddobaad baroordiiq lagu macsalaamaynayo hogaamiyihii hore ee dalkaasi fidel castro castro oo ay dad badan jeclaayeen kuwo kalena ay aada u nibcaayeen ayaa xijaabtay jimcihii hore balse dowladda ayaa ku dhawaaqday geeridiisa sabtidii hoose louis harera oo ka mid ahaa dadkii maanta tegay meydaanka kacaanka ee magaalada havana ayaa sheegay in castro uu ahaa nin aad u saameeyey noloshiisa iyo nolosha caruurtiisaba laakiin beerta sola oo ah hogaamiyaha koox haween ah oo aad uga soo horjeeda castro balse degan magaalada miami ee dalkan mareykanka ayaa sheegtay in aysan ku faraxsanayn dhimashada qof bani aadam ah balse ay ku faraxsan yihiin geerida nin kaligii taliye ah maalinta arbacada ayaa waxaa meydka fidel castro loo qaadi doonaa dhinaca bari ee dalkaasi oo muddo saddex maalmood ah lagu wareejin doono bariga cuba ayaa ah halkii uu kasoo galay magaalada havana isaga oo wiil yar ah oo hogaaminayay dhallinyaradii kacdoonka shuuciyadda ka hor inta uusan talada la wareegin sanadkii kii afarta bisha disembar ayaa lagu wadaa in castro lagu aaso magaalada santiago de cuba ee ku taala dhinaca koonfur bari ee dalka cuba dad u dhaqdhaqaaqa dalkaasi syriya iyo warbaahinta dalkaasi ayaa sheegay maanta in xoogaga dowladda ay guulo istabajooga ay ka soo hooyeen dagaalkii qayb ka mida bariga magaalada xalab ay kula jireen maleeshiyadii halkaasi ay kula dagaalamayeen taasoo qayb ka ah wax u muuqda inay tahay istaraatiijiyad lagu kala qaybinayo qaybta fallaagadu haysato ee caasimadda
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaaad nagala socotaanna waa v o a sidaad haddaba maqlayseen toogasho ayaa ka dhacday goor dhoweyd jaamacadda ohio state university ee magaalada colombos ee dalkan maraykanka sucaad cusmaan oo ka mid ah ardayda soomaalida ee dhigata jaamacadda ayaa imika ku sugan gudaha jaamacadda caashicuud ayaa goor dhoweyd khadka telefoonka ku wareysatay dhinaca kalena dhegaystayaal waxaa qadka hadda si toos ah ugu jira wariyaheenna magaalada colombos ee gobolka ohio cabdikaafi yuusuf aadan haye cabdikaafi wararkii ugu dambeeyey ee toogashada ka dhacday jaamacadda maxaad ka haysaa
mahadsanid wararka ugu dambeeyey jaamacadda gobolkani ohio ka dhacaysay toogashadu weli waa ay socotaa baaritaankii waxaa goobta ku sugan oo aada usoo buuxiyey booliiska iyo hay-adaha amniga hadday ahaan lahayd kuwa f b i da iyo hadday ahaan lahayd booliiska noocyadiisa kala gedisan weli baaritaan baa lug ku socda sagaal qof baa inta laogyahay ku dhaawacantay sideed ka mid a dhaawacoodu waa dhaawac saqiran hal ka midana dhaawaciisu aad buu u liitaa qofka wuxuu yahay iyo noocuu yahay ilaa hadda wax warbixin lagama hayo wadada hadda ay sheegayaan laleeyahay garaajka lenan avenue ama wadada isgoyska lenan avenue ladhaho ayuu ku jiraa intaas ayaa hadda macluumaadka ugu laga hayo oo ugu saqiran uu ka jira waxyaalada intaa ka dheerna lagama hayo waxaan ognahay in arday badan oo soomaaliyeed ay dhigtaan jaamacadda marka ma la xiriirtay qaar ka mid ah ardayda ama qoysaska ay kasoo jeedaan
waa la xiriiray waxaan la xiriiray professor jibriil oo kamid ahaa macalimiinta jaamacadda gobolkani ohio nasiib wanaag waa uu ka badbaaday waxna kuma gaarinin waxaa laga soo ceshay marka uu shaqadiisa geli rabay oo ah meesha uu ka dhacayba xabaddu ay ka dhacday waxaa kaleetoo xusid mudan garaashka laleeyahay waxaa ku jira qofkii wax tooganayay inuu jibriil geli rabay oo laga soo ceshay sidoo kaleeto waxaan la xiriiray shucayb oo ah aaba dhalay gabar ku jirta meesha isla garaashkaas ama goobtaas baabuurta lagu xaraysto gabadhiisu waa caafaad qabtaa waa la xiriiray walow ay inta badan buuq iyo sawaxan iyo oohin ay ka waageerayso waa ay nabad qabaan wax dhiba kuma jiraan booliiska la jooga si looga soo saari lahaa meeshaas ayaana falankeeda lahayaa dhammaan ardada meesha dhigata waxaa lagu wacyigeliyey ama booliiska iyo hay-adaha nabad sugiduba ay u sheegeen inaysan baabuur ayagu ay leeyihiin aysan qaadanin oo ay qaataan shaltarada ama baabuurta booliisku ay dadka ku gurahayaan ay qaataan waxaa xusid mudan sagaalka qofba xabadda kuma aysan dhaawacminin intooda badan iyo waxay qaarkood ama waxay ku dhaawacmeen baabuur ayagoo ka cararaya xabadda ayay baabuurta baabuur kale kula dhaceen qaarkood waxay galeen wado hal dhinac loo mari karo bay dhinaci kale u qaateen baabuur kalaa ka hor timid dhaawacu saasuu u dhacay marka sidaas laaligeed intaan la xiriiray iyo intaan ka warqabo waa ay nabad qabaan waa run soomaali aad u fara badan baa dhigata in ka badan ilaa iyo saddex boqol oo arday oo soomaali ayaa dhigata inta hadda gudaha ku jirta war kama hayno sidoo kaleeto waxaan war laga haynin sagaalkan qof ee dhaawacmay inay soomaali ku jirto iyo in kaleeto weli magacyadooda lama soo gudbinin balse waa laga qaaday goobta marka laga soo taga hal qof oo ilaa hadda goobta lagu dhabiibayo maahane inta kale istaalada u dhow waa la geeyay
waa mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdikaafi yuusuf aadan waryaheena magaalada columbus ee gobolka ohio oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee nin la sheegay in uu weerar ku qaaday jaamacadda ohio state university haddaba toogashadaasi ka dhacday goordhowe jaamacadda ohio state university ee magaalada columbus ayaa sucaad cusmaan waxa ay iyadu ka mid tahay ardada soomaalida ee dhigata jaamacadda waxayna haatan ku sugan tahay isla gudaha jaamacadda caashucuud ayaana goordhoweed qadka telefoonka ku wareysatay
ani waxaan ku jiraa librariga baan ku jiraa librariga oo xageeya ninka meeshuu joogo college waddada college buu joogaa aniga waxaan ku jiraa librariga thompson baa la yidhahdaa wuu ku yaro fog yahay um, meeshuu dadka ku dhilaaye laakiin librariga thompson baa la yidhahdaa wuxuu ku sandurubi uu ku yaro fog yahay um, meesha askariga joogan waxyaalahaas jaamacadda laakiin kuma dhex jirtid gudaheeda jaamacadda waa ku jira laakiin librariga uu ka yaro fog yahay jaamacadda wuu weyn yahay so um, ninka wuxuu joog wuxuu u dhow yahay uh, college waddada college la yidhahda aniga waxaa ku jira librariga thompson so wuxuu saaran yahay waddada neil and um, so uu ka yaro fog yahay laakiin jaamacadda dhexda uu ku jiraa like that uu ka qayb yahay marka jaamacadda.
marka ninka wax tooganaya ee hubaysan jaamacaddu dhinac ka jooga adna dhinac kale ee, mid ka mid a librariyada jaamacaddaad joogtaa ohio ha sax bal waxaad maqlayso iyo waxa dhegahaaga soo gaaraya haddeertan haddaad nala wadaagto annaga iyo dhegeystayaashaba jaamacadda text messages baa noo soo diray askariga oo jaamacadda waxay noola socodsiiyeen like waxaa arrimo hadda waxaa socda and imika weli waxaa jooga askariyaasha iyo i think mar dhaweed waxaa imaadeen waxayba dhaheen waxaa jooga homeland security f b i-ga iyo qaar oo like wadanka like you know askariyaasha kale and nin waxa waxaa loo malaynaya inuu inuu yahay dad fara badan like nin iyo dad kale because um, hadda imika wax badan newska lagama sheegay dadka qaar baa arkay waxaa socda dadka qaar like class asxaabtayga hadda waxay iga sheegayeen classeska u dhow bay ku jireen and like ardayda qaar waxay u sheegeen asxaabtooda waxay arkeen nin oo like oo gaariga dadka dhex so waxaa jira fire fire drill and dadku way baxeen ardayda classka markaas ninkii I guess gaari buu ku jiray um, intuu dadka dhex maray gaarigiis ku dhex maray buu gaariga kasoo baxay dadka qaar I think ku dhuftay um, xabado so hadda waxaa laleeyahay toddoba qof baa lagu qaaday um, ambulance inta kale lama garanayo weli waa la um, waa la raadinaa waxaa la yidhahdee qaar buildinka qaar buu ku jiray laakiin weli um, weli wax badan lama sheegin so newso fara badan baa hadda like wax sheegaya qaar waxay leeyihiin waa hal qof qaar waxay leeyihiin waa dad badan um, waa dad hadda isla paangareeyeen arrinta um, you know, qor- way isla qorsheeyeen waxaas dhan so ma garanayno um, inta la qabsado walahi hadda si fiican mana ah, mana loo sheegin waxaa ka socda um, runtii inta badan we're just trying to understand waxaa meesha ka socda marka marka So, um, marka marka waxaa jir- fa- faahfaahin iyo bal wararka dhagahaaga soo gaaraya qofka siduu u egyahay iyo ma la sheegay qofka qaabka u egyahay waxa uu sitay een- een, gaari hadduu watay hadduu bal sharax haddii qofka een, wax tooganaya haddii la tilmaamay siduu u egyahay so waxaa la dhahay inuu gaari wato wa- like, ga- inan waxay tidhi qof gaari watay aragtay markaas dadku ku dhacay dad qaar buu gaariga ku dhacay and then intuu kasoo baxay buu xabada dad ku dhuftay um, so kaasna wuu jiraa and then haddana waxaa laleeyahay parking garageka qof kale lagu haystaa um, weli waa la raadinaa weli hadda si fiican uma garanayno um, qaar run bay noqon kartaa qaarna been laakiin waxaa loo malaynaya inuu uh, mid gaari watay And wallahi runtii waa- weli waa la raadinaa waddada dhan bay xidheen waa um, gartay building marka marka waxa- marka waxaad ka waranta adiga hadda waxaad joogtaa mid ka mid a librariyada bugaagta ee laga akhristo ama wax lagu barto ee jaamacaddaad dhex joogtaa gudaheeda sidee buu u egyahay hadda jawga halkaa ka jira bal sharax runtii gudaha waxba dadkan um, anagoo ka yaro fognahay so gudaha dad waa la jooga waa la fadhiya buga- waxaa dhamaystiragelinayaan dadka qaar um, laakiin asxaabtayga waxay iga sheegeen mid kale library oo like u dhow meesha ninka uh, jooga loo malayna inuu joogo waxay dadka qaar way baqayaan um, meelo ba isku like um, asxaabtayga mid waxay ii sheegaysay waxay ku jirtay um, like qol yaro closet oo kale bay isku qarinayaan ayadii classkeeda so runtii haddana haddaba like waxay lahaayeen gudaha ku jira meelaha ka bixina so waxaaba lahaa research ban waan iska joogay maanta um, like waxaan dhabteeda marka marka hadda rasaas ma maqlaysaa waqtigan aad ila hadlaysid maxaa tiri habare rasaas maad maqlaysaa dhawaaqa rasaasta En wa- waxaan la socdaa twitter baan kala socdaa laakiin dhagahaagu Oh.
waxba ma maqlayaan weli may waxaan mar dood waxaan maqlay like askari iyo like helicopter lakin wax dhafle aniga waan- waan ku sheegay waan ka yaro fogahay so si fiican uma arki kari Waa daaqada gar- baa ka daawanayay so si fiican uma arki kari lakin waxaan maqlay helicopter iyo askari iyo ambulance waxyaalahaas laakiin dadaad toos ugu jeedo iyo dhaqdhaqaaqa toos u arkaysa ma jirtaa marka laga soo tago May- een, so meel yaroo luuq baan fadhiya so daaqad markaan ka yaro eeg waxaan arkaa like askari iyo qof taagan debada like dad iska soconaya ma arki um, because, like meesha wuu ka yara fog yahay meesha aniga in si fiican uma doonin waan ka yara waan yara baqaysa gudahan ku jiraa taasina waxay ahayd sucaad cusmaan oo haatan ku sugan gudaha jaamacadda ohio state university ee magaalada colombus oo tuugasho la sheegay inay ka dhacday waxaana igu warramaysay caashi ibraahim aadan caashicuud
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka aad wararkaasi kala socotaan waa v o a rasaas xoogan ayaa galabta laga maqlay gudaha dhismaha jaamacadda siimad oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn magaalada muqdisho rasaastan ayaa timid kadib markii rag hubeysan oo ku libisnaa dareyska ciidanka dowladda ay gudaha u galeen dhismaha oo xilliga ardaydu ay qaarna kasii baxayeen kuwo kalena ay gudaha ku sugnaayeen waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle oo halkaa tagay ayaa wixii dhacay wax uu ka wareystay guddoomiyaha jaamacadda siimad daahir carab saacaddu markay ahayd kowdii iyo barkii oo jaamacadda ardaydii gelinka hore dhigatayna ay ka rawaxayeen kuwii gelinka dambe dhiganayana ay soo galayeen ayaa askar ku hubaysan askar ku labisan dareyska ciidamada dowladda ayaa ardaydii waxay kula kaceen boob ay mobaylo ka boobeen ardaydii oo u soo carartay jaamacadda gudaheeda maadaama qaar badanoo ka mida ay bannaanka taagnaayeen ayaa askartii ka soo kala gashay xabado badan ay ka rideen jaamacaddiina khalkhal iyo ku abuuray iyo cabsi marka intaas ayaa ka dhacday
markii hore waxayna soo gaartay in rag hubaysan ay gudaha jaamacadda soo galeen taasoo qalqal keentay ardayda qaarkoodna ay daaqadaha iyo meesha u sahlan inay ka baxaan ay daruurtu keentay marka rag hubaysan gudaha ma usoo galeen jaamacadda sima haa rag hubaysan oo ku labisan darayska amba uniformka ciidamada ayaa gudaha usoo galay xabada ka dhex riday ayagoo ersanahaya ardaydii jaamacadda oo markii ay qaar teleefoonada bannaanka uga qaateen ku soo cararay jaamacadaha gudaheeda ayay kasoo dabagaleen xabadahaasna ku rideen
ma askarta dowladday ahaayeen maadaama tiri way labisnaayeen annagu inay askar dowlad ahaayeen in kale ma caddayn karno laakiin askar ciidanka dareyska ku ciidanka dareyska ciidamada dowladda ku labisan ayay ahayn mise askari bay ahaayeen inta gudaha idin soo gashay ilaa lix askari ayaa gudaha soo gashay intaa kadib maxaa dhacay waxaa dhacay in ay qaar ka badan oo ay argagax fara badan ayaa dhacay ardaydii in ay qaar derbiyada ka boodeen qaar ay dhaawacyo soo gaareen qaar ay ay aada jahwareer iyo confusion fara badan oo ku dhacay marka dee waa garan kartaa meel xabad ka dhacday arday galaasyo ku jira iyo arday galaasyadoodii kasoo rawaxay qaar librariga ku jiray inta waa garan kartaa oo aanan aanan aanan weligood iyo allahooda aan usoo joogin xaalad saasoo kale ah in ay xaramka jaamacadda ugu soo galeen waa garan kartaa jahwareer badan iyo cabsi badan oo qaar badanna ay runtii wax dhaawaco dabcan gaare ma jiro laakiin dee dhaawac xagga maskaxda iyo xagga jahwareer fara badan ayaa ayaa ayaa ka jiray ha daar carab markii ciidan hubaysan oo lix gaaraya ee gudaha jaamacadda soo galeen maqalkaaga waxaa kuu sawirnay
runtii waxa ii soo warramay runtii ma jirin oo dee waxyaabaha shaqadan ku jirnay xabadihii unbaan maqalnay markii aan aragnay in dee ay xaaladdu ay yihiin yaha waxa dee dee horta annaga ciidan ma haysano ciidan ciidan la dagaalamayna ma ahayn laakiin dee waxaan dareemaynay oo maadaama dadkan ay ay jasabaaqda ama tuugo waaye tuugo waaye ayaa noo soo noo soo hormartay oo dee noo yimid oo dee sawaxankaas ayaa meel walba isla gaaray marka in khatar aada u weyn ay ahayd ma aanan dareemayn laakiin oo in jaamacaddii la qabsaday ama dadkii madax barasho loo qabtay taas meesha marnaba noguma soo dhicin oo dee waa u jeednay laakiin dee waxaa aada iyo aada u xun in jaamacaddan oo weligeed aan lahayd dadku ay nabadna wax ku dhiganayeen raggii hubaysnaa ayaa idinka saaray
raggii hubaysnaa markii dambe ayaga ayaa qaar badan iskood u tegay qaarna dee waxa uu usoo gurmaday ciidamada baleyska degmada warda nabadda ama wardhigley ayaa soo gurmaday wayna tageen ugu dambeyn
ma la qabtay oo wax lahaya ma jiraan maadaama intaasoo arday ah qalqal ay geliyeen maamulka jaamacaddu walaac badan dhashay warar kala duwan ay soo baxayeen mase weli lama baraqoonsan ciidanka intaas la eega jaamacadda muddada gacanta ku haysta taas adinka ayaa la rabaa in aad daba gashaan oo dee taliska bilayska iyo midka aad weydiisaan in dadkii dhibaatooyinkaasi geystay cidday ahaayeen la ogaado in la qabtay in la ogaado ee maxkamad lasoo saaray in la ogaado intaasoo dhan dee adinka ayaa laidinka rabaa inaad daba gashaan laakiin annaga wax war oo aan ka hayno dadkaas meel ay joogaan maanta in la qabtay in la xiray ma ogin laakiin dee qaar ka mid a saraakiil ciidamada waa noo yimaadeen oo dee markay warka soo maqleen waa yimaadeen dadkaas tallaabo waa laga qaada waana yidhaahdeen laakiin dee intaasay noo joogtaa ilaa hadda waxaan arkaya inaad wakhti badan la qaatay taliyaasha qaybta ha ahaato booliiska nabad sugidda ma kuu sheegeen wax raaday hayaan marka laga yimaado qabashada arbaaka wax raada oo ay noo sheegeen lama jiro oo aan ka ahayn in ayna weydiiyeen say wax u dhaceen marka aan u sharaxnayna waxay yidhaahdeen annaga ayaa dabagelayna marka intaas ayay nooga tagen ardayda qaarkood waxay ii sheegeen inay caado ahayd in wadadan dhinaca ardaydu ka soo galaan moobilada lagu qaato dhowr jeer horena u dhacday marka amniga ardayda jaamacadda erideeda miyaysan jaamacaddu sugi karin
annagu dabcan magaalada meel walba toogo waa joogtaa waana lagu qaadan karaa laakiin dee waa markii ugu horreysay jaamacadda gudaheeda in dad raba in ay ardayda ka boobaan mobaylada iyo kombiyuutarada labtobiska ay wataan ay soo galaan waxaa cusubaa midaas laakiin dee tuugo mar walba waa naloo sheegi jiray arday yidhaahda tuug baa la kulmay tuug baa waxa iga qaatay way jiri jirtay waana waana waxa laga yaaba inay iska socdaan loona dulqaadan karo oo waxa crimeka caadiga ah oo dhaca ka mid ah laakiin dee waxay naga cusub waxaa waye in jaamacadda gudaheedii lasoo galay oo ardaydii khalkhal intaas la gelay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha jaamacadda siimad ee magaalada muqdisho daahir carab waxa uu u waramayay wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle habeen wanaagsan dhegeystayaal markaana aan aadno kenya diyaarad yar oo laga leeyahay dalka kenya ayaa shalay si deg deg ah u fadhiisatay garoonka diyuuradaha caalamiga ah ee jomo kenyatta ee magaalada nairobi kadib markii ay hawada cillad kusoo qabsatay diyaaradaasi oo kasoo duushay soomaaliya ayaa afar ruux oo la socotay ay haatan bad qabaan ibraahim xasan daandurey ayaa arintaasi ka wareystay waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ibraahimow saqdii dhexe ayaa la sheegayaa diyaaradaasi inay soo fadhiisatay garoonka caalamiga ee joma kenyatta international airport waxaana la sheegayaa in cilad markaa ku saabsan xagga luguhu inay u kici waayeen oo garoonka rainwayga weyn ee diyaaradaha caalamiga ay ku soo degaan ay ku habsatay hase yeeshee aanay wax daba iyo wax qaraxa midna aanu ku dhicin oo si nabadgelyaha ay dhulka u fadhiisatay diyaaradaasi rakaabkiisa araa tiradooda intay la ekeen xageesu ku sugan yihiin hadda afar qof ayaa la sheegay inay diyaaradda saarnaayeen diyaaraddu ay soomaaliya ka timid walow nasiib wanaag diyaaraddu markii ay dhulka ay cagihii u bixi waayeen oo ay fadhiisatay afartiiba ay ka baxeen iyagoo bad qaba saameyn intee la ega ay diyaaraddaasi sida deg deg ah kusoo fadhiistay garoonka dowladaha iyadoo weliba goor habeena ay ku yeelatay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee garoonka dowladaha ee nairobi ibraahimow aad iyo aad ayay saameyn ugu yeelatay waktigaasi oo u badan waktiga diyaaradaha caalamiga ah ay soo degaan boqolkiiba lixdan diyaaradihii kusoo degayey joma kenyatta international airport waxaa loo weeciyey garoonka moy international airport ee magaalada mombasa iyadoo sarkaal u hadlay hay-adda duulimaadka waddanka kenya uu sheegay in saqdii dhexe ee xalay wixii ka dambeeyey ay xoogaha soo dabacday iyadoo waa berigiina loo ogolaaday diyaaradihii kale caalamiga inay dib ugu soo noqdaan iyagoo boqolkiiba sagaal iyo sagaashan la sheegay ay caadi ahayd saaka waa berigii iyadoo laga welwelsanayay isniinta maantay ay saameyn ku yeelato balse maantay caadi ayuu garoonku u shaqaynaya diyaaraddaasi weli ma garoonkay fadhidaa cilada ma laga sameeyey hadda garoonka waa berigii hay-adaha duulimaadka sarkaalka u hadlay wuxuu sheegay in meeshii laga qaaday ilaa iyo haatanna diyaaraddii loo diyaarinayo in bal cilad bixin lagu sameeyo meeshiina waa laga qaaday oo goobtaasi waa goobta ugu weyn ee diyaaradaha inta badan yurub ka yimaada saqdhexe ay ku degaan caadi baana haatan ee, duulimaadku u soconaya shirkadee lahayd diyuuradda shirkad ee kenyaana oo la leeyahay waxay ka shaqaysaa inta badan soomaaliya oo east african ee, aircraftiga kuwa ka mida laakiin tira ahaan la sheego in ka badan labaatan qof inay qaado walow afar qof ay waday kana keentay soomaaliya
kaasina wuxuu ahaa waryaheena v o a ee magaalada nairobi oo khadka telefoonka ugu warramayay yaasin ciise wardheere halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington dagaallo ayaa lagu soo warramayaa in shalay iyo maantaba ay deegaano ku yaalla koonfurta mudug oo ku dhow xaradheere ay ku dhex mareen dadka deegaanka iyo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab dagaalkii shalay ayaa la sheegay in maleeshiyada al-shabaab looga dilay tiro ka mid a dagaalyahanintooda taasuna ay keentay in saaka iyagoo intii hore ka awood badanay ay weerareen dadkii deegaanka dadna ay duleen inkastoo tirada saxda ah aan la xaqiijin karaynin isgaarsiinta deegaanka oo go-an awgeed waryaheena nuur xasan nuur ayaa dagaaladaas waxa uu ka wareystay wasiirka amniga ee maamul goboleedka galmudug cusmaan ciise nuur taadhuleed aad aa umaasan dagaaladan waxay ka dhaceen eriyo xardheere gobolka mudug khaasatan sulmooyinka la yidhahdo dumay iyo dabagale oo halkaas dee qolyaha khawariijta shabaabku ilaa asbuucan u dambeeyaba ay dadka shacabka ku hayeen dhibaatooyin hambadaad iyo barakicin taasoo ay ka bilaabatay markii dee idinka og inay jirto abaaro ba-an oo aada u ba-an soomaaliya oo dhan ama geeska afrikaba meelo yar oo roob yari ka da-eeyay dadka u degeen una diideen dhaqsintii iyo degaankii ay ku noolaayeen iyagoo dhahaya cidda halkaas degtaa ay ama roobkaas daaqaysa waa inay balsaa sakawaad aan dee waxa weeye de- meel uka jira jirin oo hadda xilligan dee aad dareemi kartaa dadku duruufa ay ku sugan yihiin marka sida adligiyo dagaaladu saas u dhaceen waa gartay dagaalka yaa bilaabay ma shabaabka weerarka qaaday mise dadka deegaanka dee dagaalka eh, shabaabka qaaday maxaa yeelay dee qofka biniaadamka islaamka marka naftiisa iyo maalkiisa loogu yimaado eh, dee inuu dagaalamo waa ku waajib waa ogtihiin dadkaas iyagaa dagaal ku bilaabay iyagaa soo weeraray iyagaa inay daaqsintii iyo roobkii iyo wixii yarka ay halkaas laga helay daaqaan u diiday iyagoo dhahay dee waxaan rabnaa inaad bixisaan seko een, waxa weeye si ay halkaas dee dhaqaalo uga urursadaan dadkuna dee duruufaha ay ku jiraan iyo abaarta iyo jiraalka ogtiin xaaladda ay maanta kusugan yihiin sida laajiligeeda marka boobkaas iyo barakacintaas iyo handadaadaas ayay aanta ama dadku hayeen dagaalku hore wuxuu bilowday saddex labaatankii bishan oo halkaas dee ay weerar kusoo qaadeen waayahay dadka deegaanka oo is abaa- is abaabulay ayaana ka hortegay een, rag badanna ka laayay marka sidaasay weerar celin weerar rogaal celin kusoo qaadeen waayahay marka khasaaraha inta aad og tihiin ilaa iyo imika ma inoo sheegi kartaa dagaalku dee ilaa saan kuu sheegaba muddo asbuucu socdaa maantan aan kula hadlayo waa jiraa dagaalku kasaaruhuna dee marba heer buu joogay dadka dee shacabka dhimashadooda intaan da- xaqiijinay Een, waa ilaa saddex qof iyo ilaa lix dhaawaca dhanka shabaabkana dhowr iyo labaatan bay dhimashadu maraysaa saa hadda xoogta ku hayno marka halkaasaa khasaaru joogaa waayahay waxaana soo gaaray warar sheegaya in saakay ay dad rayid ah deegaanadaasi ay ku laayeen een, shabaabka marka arrintaasi ma jirtaa ilahay dee dagaalkooda waa kuu sheego wuu socdaa xilli kastay saacad walbana waxay isku dayayaan inay dadkaas muquuniyaan mana u suuroobayso ilaahay idankiis dadka deegaanku isku tashadeen een, dowladda galmudug iyo dhammaan dee ummadda soomaaliyeed way garab taagan yihiin marka waxaan ku caddayn karaa inay dee xilli kasta iyo saacad walba isku dayayaan inay ummaddaas dhibaateeyaan waxay u geysan karaanna u geystaan waana dee dhaqankooda iyo caadadooda inay sidaa u dhaqmaan dadkana xilliyada ay xaaladdu ku aada ugu liidato abaaraha iyo duruufaha ay la beegsadaan aa- iyagoo ka fikiraya jilicsanaanta dadka iyo duruufaha maanta taagan awgeed dadkanna waa dad eh, firfircoon eh, una taagan inay dee dadnimadooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda difaacdaan xaqidii Een, dagaaladan horeyna waa u dhaceen gaar ahaan deegaanadan ee, marka maxay salka ku hayaan marka aad si hoos u eegto sida dagaalka dee maanta socdaa ee soomaaliya boqolkii sagaashan iyo shan nimanka shabaabka ababa oo dagaal dee aan aaminsanahay dee waxa ku saabsan aduguna aad ogtihiin oo ay dee rabaan inay dalka soomaaliyeed oo dhan dee ku qabsadaan haddii u suuro gasho ummaddana ay ku dhibaateeyaan dalka iyo diinta iyo dadkana ku dumiyaan waa dhaqan sidaas oo fikri dee xagjiraha argaxisaa ayay nimankaasi dee ka dambeeya marka waxaas waxaad ogtihiin oo maanta waxaada soomaaliya ku cusub maahan dadka halkan degaanna ilaahay hadday ka helaan waxaan rajeynaynaa inay arrintaas iska difaacaan sida ay meelo badan ba iskaga difaaceen haddii ilaahay idmo dowladda iyo dhammaan dee ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay de arrintaas waa in arrintaas waa si fiican loola socdaa loona soo gurmadaa dadka shacabka iyo dowladda galmudug oo iyaduna maanta dadkeeda iyo shacabkeeda garab taagan ula taagan iyo dadkaas wax alaala waxay awoodo la garab istaagto ku wada difaacda cadowgaas soo jireenka soomaaliyeed marka dhinaciinan galmudug maamulka maxaa tallaabo ah oo uu saakay u qaaday ee dhinacan dagaalada horta dee galmudug dadku waa dadkoodii dhulkuna waa dhulkoodii waxaan ka garanaynaa xaqiiqdii de maba jiraan waxaan qaban karna waan qabanay wax aan kasta oon qaban karnana haddii ilaahay idmo waan u taagana waana qabanaynaa dowladda soomaaliya iyo qoladan de amisom ama beesha caalamkoo dee xamar fadhidana waxaan leenahay de de xamar keliya iyo labada shabeelle ma jooge shabaabka soomaliya dhan uu joogaa dhibaatadu dhibaato badan oo dadka soomaaliyeed ku haya khaasatan hadda meeshan dagaalku wuxuu ka socdaa toddoba beri dee qoladaasna waxaan leenahay si degdega waa inaad gurmud iyo waxa weeye gacan iyo taakulaal inkaga helo dagaalka shabaabkana waxaan leenahay soomaaliya oo dhan dhammaan waa in loo midoobo si guul loo gaaro dilaadi wasiirka amniga ee maamul goboleedka galmudug cusmaan ciise nuur taadhuleed wuxuu u warramayey nuur xasan nuur bukhaari halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan ah waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobadan idinana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee arrimahaas iyo qodobadaas oo dhanba waxaa ka soo horrayn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona
faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa toogasho qof hubaysan uu ka geystay goor dhoweyd jaamacadda ohio state university ee dalkan maraykanka qofka weerarka geystay oo aanan weli la ogaanin ayaa wararka qaar ay sheegayaan in ciidamada boolisku ay dileen warar sida uu kusoo waramayo waryaheena magaalada colombos cabdikaafi yuusuf aadan jaamacadda ayaa waxaa dhigto arday fara badan oo soomaaliyeed dhegeystayaal wuxuu kusoo kordho warkaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena xiga
dadka u dhaqdhaqaaqa dalkaasi syriya iyo warbaahinta dalkaasina waxa ay sheegeen maanta in xoogaga dowladda ay guulaysdabajooga ay ka gaareen dagaalkii ay qayb ka mid ihi bariga magaalada xalab ay kula jireen maleeshiyada u dagaalamaysa fallaagada taasoo qayb ka ah wax u muuqday in ay tahay istaraatiijiyad lagu kala qaybinayo qaybta ay fallaagadu ka haysato caasibadda xalab ayaa si weyn diiradda ay ugu saaran tahay militariga syriya oo ruushiya ay ku garabsiinayso duqeymo dhinaca cirka ah xaaladda halkaasi ka jirta ayaa sidoo kaleeto la sheegay inay sare u qaaday walaaca beesha caalamka iyadoo dad shacab ah oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa iyo laba boqol iyo konton kun ay ku dhexnimo yihiin go-doonka ay dowladdu ay gelisay ayna u baahan yihiin gargaar cunno iyo dawo isugu jira
wararka ka imaanaya maamul goboleedka puntland ayaa sheegaya in ciidamo badan oo hubaysan ay u ruqaansadeen dhinaca magaalada qandala oo bishii hore ay qabsadeen maleeshiya taabacsan ururka daacish dadka ku nool deegaanka timirshe oo dhinaca bari ka xiga magaalada boosaaso ayaa v o eeda u sheegay in ciidamadan oo wata gawaari gaashaaman ay kusii jeedaan dhinaca magaalada qandala ilaa haatan ma jirto wax dagaal ah oo ka dhacay magaalada qandala waxaa magaaladaas qabsaday maleeshiyada taabacsan daacish dabayaaqadkii bishii oktoobar
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan duuda gaaban waxaa soo jeedinaysaa waryaheena magaalada muqdisho u zeynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban weli xarumaha maamul goboleedyada dalka waxaa ka socda doorashada aqalka hoose baarlamaanka cusub gobolada qaar ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoo lasoo xulay qaar ka mid ah xildhibaanada cusub halka meelaha qaarna aanay weli doorashada ka bilaaban waxaa dib u dhac mar kale ku yimid waqtigii la qorsheynayay doorashada madaxtinimada bisha noofembar soddonkeeda haddaba maxaa doorashada laga fili karaa suurtagalse ma tahay inta sanadkan ka dhiman inay ku qabsoomto waxaa dooda igala qaybgalaya mahad cumar cabdi oo ka mid ahaa musharaxiintii isu soo taagay tartanka aqalka hoose doorashadii ka dhacday magaalada cadaado iyo cabdulaahi cumar wehliye oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada waxaana hadalka ku horeeyey mahad cumar maadaama doorashadii hadda ay dib u dhacday waxaan filayaa sida qiyaas haddii baarlamaanku isku imaado wixii ka horeeya shan tobanka disembar in ay macquul tahay sanadkan gudihiisa in madaxweynaha la doorto haddii guddoonka baarlamaanka la doorto maxaa la fili karaa dibudhac dibudhaco muxuu keeni karaa hamidhac iyo dadkiioo mataqaanaa wixii ka niyadjaba iyo waxyaalo badan baa imaan karaa laakiin aniga waxay ila tahay intii lagu degdegi lahaa in waqti la siiyo waqtigaasna uu keeno in waxyaalo badan oo turxaanbixin u baahan in la turxaan bixiyo cabdulaahi cumar wehliye aragtidaada waqtigii la qorsheynayay hadda doorashada madaxtinimada dib bay kaga dhacday maxaa laga fili karaa doorashooyinka soomaaliya aad baad umahadsantaha saynab adiga iyo bahda v o eba waxay noo muuqataa inaan wax badan ballamihii la galay aynan fulin waxaana u sababayn karnaa waxaa jiro cilado fara badan oo ay ka mid tahay waqtiga oo laba jeer dib u dhacay xildhibaanadii oo aan weli soo dhammaystirmin waxaa soo ifbaxay dulduleelo iyo isqabqabsi goobihii lagu qabanayay baarlamaanka xubnaha aqalka hoose ee soomaaliya markaad fiiriso dhinac kasta runtii rajaxumo aad u badan iyay shacabka ka muujinayaan marka waxaan jeclaan lahayn ugu yaraan in la cayimo muddada haddii ay waan wada garan karnaa weli muddo cayiman oo la sheega ma jirto intaas bay dib ursii dhacaysaa la yiri guddigii doorashooyinka baa sheegay in xildhibaanada baarlamaanku ay ayagu go-aan ka gaari doonaan xilliga doorashada taas lafteedana hadda wax suurtageli kara maaha oo baarlamaanka laftiisa xubnihii mateli lahaa way ka yaryihiin in go-aan qaadan karta marka wax weyn baa isbedel weyn baa jira bulshaduna shaki badan bay ka qabtaa doorashooyinka inay qabsoomi karaan haye ee mahad sida uu ka dhawaajiyay cabdulaahi ma qabtaa in la cayimo waqtiga rasmiga ay dhacayso doorashada madaxtinimada dalka si dadku ay u shaki baxaan maadaama dhowr jeer oo hore dib u dhacya ee doorashada waqtigii loo asteeyay ay ku timid waxaa fiican in shakiga lagu saleeyo waaqiciga hadda soomaaliya ka jira marka waxay ila tahay haddii taariikhda soomaaliya dib aan u eegna ee doorashooyinka waad ogaad ogadeen micnaha ayada oo lagu soo xulay mataqaana ceeldhooreed haddana jabuuti baa la yimid haddana xalane oo lamaad hal iyo laba oday ay awood u lahayn inay soomaaliya dhan masiirkooda qaataan baa timid hadda waxaan maraynaa in konton iyo kow qofood oo soomaaliyeed oo marka lagu dhufto noqonaysa ergo ay soo xulayaan maaratay xildhibaanada marka ani waxay la tahay waa horumar la gaaray horumarkaasna waa dadban yahay dadbanaanshuhuna waxay keenayaan wax fara badan oo dadban inay kasoo baxaan laakiin waa sifafaale hordhac ah oo aan filaya inay keeni doonto boqolkiiba konton wax saxan haye cabdulaahi wehliye ma moodaa in tallaabooyin la qaaday
sida muuqata waan ku raacsanahayn kow iyo konton irga ay soo xulayso xildhibaankiiba laakiin waxaa taagan su-aasha taagana waxaa konton iyo kowda xurma u yihiin ciday doonaan inay doortaan waxaa soo baxaysa inta badan in jaalanji tiro badan ama isqabqabsi uu ka dhex jiro dadka murashaxiinta ah la isku haysto ergadii inta badan ay ku leedahay faragelin muuqata iyo mid dadbanba hay-adaha dowladdu qaybo ka socda oo meel walba lagu eedayo eedo waaweyn baa ka jira oo la leeyahay dowladdii iyada dad ay doonaysa mooyaane meel cid kale sooma baxayso hadda maalan doodii markaan dhegaysanay murashax ka mida murashaxiintii jowhar hirshabeelle wuxuu sheegayaa in madaxda dowladda ay ayagu ku ciriirinayaan murashaxnimadiisa shaqsi asaga wataan ay meeshii ku garbinayaan meelo badanna way ka dhacday doorashooyinkii ka dhacay galmudug oo kale waxaa soo ifbaxaysay in rag waaweyn oo ka mid ah dowladda ma jecli inaan magac dhabo laakiin ay ka geysteen dhibaatooyin aada u ballaaran ee rag badan ayagu si qasaba kusoo saareen meesha joogaan ummadii rabitaankeedii aan la tixgelin ergadii la cajajuubay xataa qaybtii dumarka lahaa inta badan waa lagu tuntay waxaad moodaa in wax uun macnaha meeshay kasoo bixi doonaan laakiin kama hordhici karno weli waxaan sugaynaa natiijada ugu dambaysa waxaanu haynaa hadda cabashooyin tiro badan marka loo yimaado ma qabsoomi kartaa doorashooyinka wakhtigii loogu talagalay sida muuqata maya welina wakhti kale oo hor loo la iclaamiye ma jiro wax badan baana hadda hay-adihii dowladda laftooda marka doorashooyinkaan ka tagno dowladii shaqadeedii lafteeda xataa si hufan uma socota eedaha la xiriira ee musuqmaasuqa doorashada ee dhaliilaha midda gudiyada doorashada iyo kootada dumarka oo weli ee tabashooyin ay ka jiraan waxaasoo dhan marka laysku geeyo saameyn ma ku yeelan kartaa hanaanka doorashooyinka haatan socda waxaan siinayaa mahad cumar anu waxaan ka fiirna waxa weyaan dhinaca ah aniga waxaanan ka mid ah dadka aaminsan inay dulman yihiin shakhsiyan markaan tartamay laakiin waxaan rabaa in aanan taydii iyo dadka aniga ilamida aanan ku banaynin ku binaynin masiirka soomaaliya masiirka soomaaliya aniga waxaa ii muuqda in dadkii ay wacyigoodi kacay goobihii doorashooyinka la tegay dhaqaalo fara badan oo gobolladii gaaray isbedel oo soo ifbaxay marka aniga waxay ila tahay qaladaadka jira waxay keeni doonaan in aan ka baranno kan soo socda inaan saxno oo haddii ilaahay uu idmo ay noqoto hal qof iyo cod taas waa mid waxaa kaloo aniga ii muuqda wadamada caalamka horumaray ee western countrieska la yidhaahdo macnaha wadan maanta boqolkiiba soddon ay baarlamaanka ku jirto ee dumar ah aad buu u yaryahabaa haddana wadan oo labaatan iyo shan sano dhibaata ka jirtay haddana boqolkiiba boqol wada muslin ah haddana african kusii jira inay awood u yeeshaan intaas inay dumarka tayeeyaan waxaa ii muuqda mataqaanaa in isbedel ballaaran oo soomaaliya kusoo socdo waxaan siinayaa cabdulaahi cumar wehliye aniga ma qabo in doorashooyinku xataa ay qabsoomi karaan ka hor january sida hadda howluhu ku socdaan haddii kusii socdaan waxaa muuqata in beeladhan ee soomaaliya laga sugayay oo ka mid ah bay soomaaliya wax ku qaybsataa qayb dhan ee foga ka mid ahan weli xataa hal xubin macnaha heer sare iyo aqal sare iyo aqal hoose toona aan soo dooranin oo ilaa iyo hadda laga wardhowraya meelihii kale weli soomay gabagaboobin doorashooyinkii iyo preparationskii ay uga qayb qaadan lahaayeen dowladda hadda dhalan doonta waxa hadda muuqda ma ahan in loo eego dowladda hadda jirta keliya laakiin hadda waxaan leenahay eedda waxaa iskale guddiga doorashooyinka guddiga doorashooyinku waxay ahayd inay kasii baaraan degaan in wakhtigii loogu talagalay ka hor wax badanoo hadda ay macnaha si emergensa rabaan inay uga falgalaan inay kasii baaraan degaan ahayd si ay shuruuc ay uga diyaariyeen markii ay arkaan buuxaan ka hortag u sameeyaan marka waxaa muuqata guddiga doorashooyinka laftiisu waxaa loo baahay inay qaataan khaladaadkooda waxaa ugu weynay hadda maanta jiraa ma ahan inaan u eedno madaxda dowladda keli ah laakiin madaxda dowladda hooshii waxay u igmaday institution ama hay-ad maamusha hay-adda maamusha khaladaadka inta badan laga rabaa inay saxdo haye mahad aragtidaada saa ula socotid wadamada qaar oo anaka naga aad iyo aad nooga deganoo mo stable danaas ah in ay doorashooda hal sano laba sano saddex sano ay dib u dhacdo marka haddii anaka waxaan ka hadlayn ay tahay three months maximum oo dib u dhaca wax fiican maahan laakiin wax la-aan bay dhaantaa ugu dambeyn mahad cumar iyadoo waxaasoo dhan ay jiraan ma kula tahay muddada harsan ee sanadka ka dhiman in wax walba lagu dhammayn karo waxaan aaminsanahay ilaa bisha febraayo haddii aan madaxweyne helno inaan maaragtay aan aan guul joogno laakiin waxaa muhiim ah cabashooyinka jira ee sharciga waafaqsan in xal loo helo in sistamka hadda jira ee ah madaxweynihii brime ministerkii guddoonkii baarlamaanka mataqaanaa in ay kulligood ay doorashadii dhinac kasta wada galeen oo ayago ay wada maaragtay wada sharxan yihiin intooda badan waxay keenaysaa inay wixii dhan ay isku noqdaan all in one oo mataqaanaa kii la dooranaya kii wax dooranaya kii go-aanka qaadanaya kii cadaaladiba ay hal mar ay isku wada noqdaan maaragtay hal guddi marka qofkii filayay inay cadaalad ka imaan karta meeshaas boqolkiiba boqol ah haddamaba dhici kartaba xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay mahad cumar cabdi oo ka mid ahaa musharaxiintii isu soo taagay tartanka aqalka hoose baarlamaanka cusub doorashadii ka dhacday magaalada cadaado iyo cabdulaahi cumar wehliye oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay zaynab abuukar oo inoo soo jeedinaysay xubintii doodagaabneed halka aad kala socoteenna waa v o a markaana qodobbada nooga haray wararkeenna boqor maxamed jaamac suldaan cumar ayaa sheegay in maanta ay jirdil u geysteen iyo handadaad ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya xilli ay galayeen xarunta guddiga doorashada dadban ee heer maamul goboleed ee somalilan boqorka ayaa ku eedeeyey wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye inuu ka dambeeyey xariga suldaan faarax maxamuud maxamed iyo handadaada isaga oo boqor ahaana loo geystay oo handadaada isaga boqor ahaan loo geystay wariyaheena falastiin axmed iimaan ayaa boqorka weydiisay ugu horeyn sida ay wax u dhaceen
maanta waxaa dhacay adeer waa mahadsan tahay baara afari tii iyo barhkii subaxnimo ayaan guriga ka baxay aan deganahay aniga boqor maxamed jaamaca iyo suldaan ila deganaa oo layahdo suldaan faarax maxamuud maxamed oo ka mid ah odayaasha saxeexayaasha labadii odayaasha boqol iyo shan iyo soddonka saxeexayaasha aanu ka mid nahay haddana waxaanu ka mid nahay odayaasha saxeexayaasha ee somaliland ugu jira doorashooyinkan dadban ee labada kun lixdan labada kun labaatanka labadayba ka mid nahay anigu si waxaan haddana afhayeenka odayaasha kasoo jeeda somaliland ee doorashadan maaragtay ka qayb gelaya ayaan ahay marka xilligaas baan adeer ka baxnay guriga waxaan u soconay goobta ay degan yihiin guddiga doorashooyinka dadban ee heer maamul goboleed somaliland ayaan u soconay guriga albaabkiisaan tagnay markaan tagnay waxaan ugu tagnay ciidan fara badan oo wata baabuur cabdibilayaal ah markii aan isli gurigii gala xafiis xafiiskii guddiga oo ridda aanu ka galay baa la iskaga hortaagay niman ciidan oo labisan waxay idhahdeen ma gelaysaan suldaankana waxaa laga meeshan mas-uuliyadda laga doonaya waa laga soo dacweeyey ha soo dego war odayaal baanu nahay ma degayno waana wada soconay may laba jiniba hadda waxaad tegaysaan mas-uuliyadda laydin geenaya waan murannay waxaan la hadlay guddoomiyihii guddiga doorashooyinka dadban ee heer maamul somaliland isaga iyo xubin kalea soo baxay ridday yimaadeen waxay yidhaahdeen odayaashu shaqay meesha ka leeyihiin waa odayaashii dhaqanka ergooy ingiliiska iyo ergooyinkay sidaan waan ka qabanaynaa hawsha noodaya hawsha faraa noo qaada ninkii ciidanka koogtay wuxuu ku yidhi kuma aqaano waxaad tahayna ma aqaan waxaad ka shaqaysa ma aqaan amar baa laysiiyey amarka laysiiyaan fulinayaa maxay tahay sababtaad isleedahay waa loo xiray suldaanka oo intaasoo dhibaataa waa ay u gaarta aada sheegaysa adeer waxa weeyaan mid iska cad weeye mana aha mid sudaanka keliya labada iyadaba dhibaatada maanta de waa naloo geystay iyo garaaca iyo handada dabadiis iyo xabad qori caaradiis tignico baa naloo adeegsaday xabadun baa nagu dhicin sudaankii lama xidhin waxaan odhan karaa waa la aftuufay aftuufkii baa lagu haystaa sababtu waxa weeyaan nin ka mid a golaha wasiirada oo beesa iyada kasoo jeeda ahna dadkii anigu markii hore labada kun lix labaiyo tobankii anigu aan soo qoray xildhibaannimada markii dambena wasiirnimada aan la raadiyey ninkaas baa hawsha ka dambeeyey ciidankana isagaa soo diray rag staafkiisa gaarka ka midina ciidanka way la socdeen sida markii dambe lai xaqiijiyey ciidankaas sida markii hore ay ku andacoonay waxay nabad sugiddaana laga soo diray taliska nabad sugidda maama khadiij oo taliska nabad sugiddaana lagu xiray odaga la geynaya odayaasha la geynaya suldaan faaraxna la geynaya laakiin markii dambe waxaa la sheegay inaan la geyn ee loo geeyay wasiirkii oo gaadhigiisoo ciinsaaray ha wataa in odaygii farta laga saaray ciidankii kale la socday kuwana ay ku wareegeen dabeedna odaygii guriga lagu xiday ee wasaaradda warfaafinta oo wasiir maxamed cabdi xayar maareeye oo wasiirka beesheeda ah ee hawshan ka dambeeya uu wasiir ka yahay in guriga halkaa ku dhex yaala god a odaygii lagu riday oo lagu hayo baa lay xaqiijiyey boqor maxamed mar haddii gobolladii aad ka soo jeedeen ee somalilan aadan waxba kusoo dooran karin magaalada muqdishona aad sheegtay in culeysyadaas iyo dhibaatooyinkaas laydinkuugu geystay xaggee kaloo isleedahay doorasha waa ay ka dhici kartaa oo aad wax ku dooran kartaan adeer horta waa runtii gobolada anagu markii hore sideen baa maanu moodaynin waxaanu markii hore gobolada aanu kasoo jeedno xaqiiqatan qaar gobollo badan oo kamid a waa lagu geli karaa doorashada meelo kale gobolada gobollo soomaalida waa isku mid gobollo kale oo soomaalida ah oo iyagana nabad ka jirto aanu ku qabsan kari lahayn baa kamid ah garow waa kamid oo aanu ku qabsan lahayn oo dhulka iyagana u dhow waxaa ka mid a maaragtay jabuuti aan ku qabsan lahayn gobollo kale oo ka mid a gobollada gobolka sanaag baa ka mid ah aan ku qabsan lahayn aan kasoo jeednaan ka mid ah laakiin markii hore umaanu haysan culays siyaasadeeda mar walba wuu jiray oo aan la doonayn dadku inuu maaragtay u dawraana la doonayana waa jiraa oo lana saarayay oo guddiyada la saarayana wuu jiraa marka waxaan leeyahay oo ku caanud nabad ka jirtaa oo lagu qaban karaa waxa weeyaan meel beesha caalamku joogto oo ay nabadda sugayso xalaalo oo nagu dhow baa lagu qaban karaa oo ciidan beesha caalamka joogto
kaas waxa uu ahaa boqor maxamed jaamac suldaan cumar oo u waramayay wariyaha v o e-da falastiin axmed iimaan dhanka kalena waxaan la xiriirnay wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayir maareye falastiin axmed iimaan ayaa wuxuu weydiisay waxaa ka jira eedda uu boqor maxamed jaamac u soo jeediyey ee xarigga suldaan faarax
bismillaahi raxmaani raxiim horta marka horeyse waxaan kuu sheegaa wax suldaan ah oo xidhan oo beesha aniga iyo boqorka aad sheegtay ka ma jiro waxaa lay sheegay saaka in suldaanka oo hore u gudbiyey ergo boqorku uu ku khasbayey ergadii inuu soo bixiyo soo qaado markaana suldaanku sida uu noo sheegay uu isagu yidhi ciidan u yeedhay oo u yeedhay oo yidhi i yimaada markay u yimaadeenna ay magaalada yimid oo sida ay u kala hadheen marka fikirkii uu islahaa maragtay ergadii uu isagoo nairobi ku maqan suldaankani xereeyey soo saar ayuunbuu ka diiday inta aan ogahay suldaankii markii warkani soo baxay waa idaacadaha iyo tifiyada ayuu la hadlay oo sheegay inuusan cid aftuubtay aanay jirin wax dhiba oo anigiiyo isagana dhex yaallaana aanay jirin marka gurigiisina yaanu joogaa wararkaasi warar sal iyo raad leh hoteelkiisii warar sal iyo raad leh ma ahan suldaanka marka ciidanku u yeertay maxay ahaayeen sideese ciidan ugu yeeran karaa qof odayaal dhaqana ciidan ka mid ah ciidanka dowladda oo uu dhihi karaa ii imaada maxay ahayd baahida keentay inuu ciidan wallaahi ciidanka ciidanka dowladda waxaa had iyo jeer loogu talagalay inay wixii dhibahee jira badbaadiyaan anigu waxaa waxba kalama socon shir baan ku jiray marka lay sheegay markii dambena suldaankii isagoo xora baan helay oo aan wax dhiba qabinin baan helay marka de markii aan waraysanay saasuu igu yidhi marka dee isaga xidhiirkiisa iyo wuxuu sameeyey isagaa og laakiin wax aniga lugahoo aan ma jiro suldaan xidhanna ma jiro haba yaraatee marka boqor maxamed jaamac iyo suldaanka miyaa xurgufu ka dhexaysa oo saas ayay ku kala tageen sidaan isleeyahay ergooyinkan uu xereeyey inuu xereeyuu diidan yahay uun baan isle marka maadaama ay u suuroobi weysena markaa inuu un qof mas-uul ah oo aan waxaa lug ku lahayn eedeeyo oo rayul caamka odaygu khaldo oo maaragtay ka dhigo maaragtay wax fikirkiisii anigu aan ka hor jeedo anigu ergooyinna ma xereeyo ergooyinna ma qoro mana hubaysni ciidanka dowladda ayaa waardiyeya ciidanka dowladduna nidaam buu ku shaqeeyaa marka mana ihi qof sida qaabkaas oo kale u dhaqma anigu ma ihi mas-uul baan ahay mas-uuliyaddiisana garanaya jirdil ayuu sheegay in boqor maxamed isaga laftirkiisana loo geysta suldaankana loo geysta ma jirtaa taas intaa laog intaad og tahay anigu runtii weli boqorka ma arkin wararkan waa laiga sheegay un laakiin suldaanka waa arkay wax oo cidi taabatay ma jiro waana la arki karaa wuu joogaa meelaha ay doorashooyinku ka dhacayaan sida galmudug iyo hirshabeelle waxaa lagu eedeeya dowladda federaalka in wasiiradeeda iyo xubnaha dowladda ugu sarsareeya ay cagajugleen iyo faragelin iyo musuq maasuq ay ka wadaan ma laga yaabaa tani inay tahay kays kale ama dhacdo kale oo ka mida dhacdooyinkii hore loogu soo arkay goboladaas oo qaabka loo soo xulayo xildhibaanada kasoo jeeda gobolada waqooyi ay dowladda federaalka ku sameynayso maya anigu sidaan ku xaqiijiyaa maaragtay run ah oo anigu wax luga kuma lihi wax cagajuglayna ma wado wax xumaan ah oo aan sameeyey ama samayn doonaa oo ka hor jeeda doorashada iyo nidaamkay ku socoto ma jiro laakiin maadaama sidaad ogtahay ay badan yihiin musharaxiinta iyo siyaasiyiinta iyo dadka madaxweyneyaasha u taagan waxan waa wax la abaabulayo oo siyaasadaysan oo dadka madaxda ee maaragtay bulshada waxu qabanaya lagu magacdilayo oo siyaasiyiini soo abaabushay iyagoo markaa maybi fikirka qofku ay meel u malaynayaan ama dhinac ku tirinayaan dhinaca kale markaa uu shirqooladan oo kale oo salaadiintuna lug ku leeyihiin u abaabulayo ma jirtaa liis aad gudbisa adiga oo ku saabsan xubnaha baarlamanka uga mid noqonaya beelaha waqooyi sidee liis u gudbin karaa anigu anaa in lay gudbiyo u baahan
kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareye waxaana u waramayey waryaheena falastiin axmed iimaan halkaad weyn nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haddii aan dib ugu noqonno weerarkii ka dhacay jaamacadda ohio state university ayaa wariyaheena v o a cabdikaafi yuusuf aadan waxa uu ku sugan yahay columbus Eh, cabdikaafi maxaa ugu dambeeyey oo aad ah, noo sheegi kartaa
daanda waa mahadsan tahay Een, waxaan hadda ku suganahay een, goobta ay dhacdadu ka dhacday Een, waxaa ku sugan sidaan hore idinkugu sheegayba een, booliiska iyo qeybaha kala gedisan ee amniga een, iyo sidoo kaleeto qeybaha caafimaadka baa meesha ku sugan Een, dhaawacu wax issoo taray ama soo siyaaday ma laha ilaa iyo hadda wuxuu marayaa waa sagaal Een, waxaa sidoo kaleeto een, cirbaahan uu soo siyaaday ninkii loo malaynayay ama dhibka inuu geystay een, waa la dilay balsena looma sheeginin eh, wax akhbaarana kama hayno cidda uu yahay iyo nooca uu yahay Een, sidoo kaleeto een, ibraahino waxaa jirta inuu jiro shaki ah inay jiraan dad kale oo asaga la socday ama fikirka la aaminsanaa oo ku jira meelaha sidaas la'aaligeed een, waxa ay jaamacadda iyo booliiska iyo hay-adaha amnigu ay isla garteen in iskuulka maanta inta ka dhiman la xiro sidaas daraaddeedna ardada laga daadgureeyo Een, sidoo kaleeto ibraahino waxaa xusid mudan in jaamacadda gobolkaani oo haayo ay dhigato in ka badan lixdan iyo shan kun oo arday ay kamid tahayna saddex boqol oo iyo ka badan oo arday soomaaliyeed ah qaarkood weli ay gudaha ku jiraan ardada soomaaliyeed Een, sida waalidiintood iyo ayaga qaarkoodba ay noo xaqiijiyeen oo tiyadooda u xaqiijiyeen waa ay nabad qabaan Een, dadka dhaawacmay ilaa iyo hadda inay soomaali ku jirto iyo in kaleeto een, lagama warhayo Een, sidaas bay xaalku hadda u marayaa Een, wixii soo siyaadana dib ayaanu kala socon doonaa ibraahim Eh, ninka weerarka geystay ma la sheegayaa
geystay een, ibraahino waa la dilay een, hadda wuu dhintay een, magaciisa ama da'diisa ama cidda uu yahay een, iyo kalarkuu yahay midna een, hay-adaha ammaanka ma ay soo gudbinin Een, sidoo kaleeto waxaa jirta in ay dul hahaabayaan diyaaradaha een, helicopterka ah een, wadooyinka oo dhan la xiray een, oo aan gudaha loo sii wadageli karinin oo la baarayo oo shaki la qabo inay jiraan qof ka badnaa een, oo ninkaa la dilay uusan keligiis ahayn dad kale ay jiraan weli wax cadayna ama wax aqbaara oo ku saabsan ninkaa la dilay iyo cidduu ahaa iyo cid meeshuu kasoo jeeday iyo cidduu u dhashay iyo kalarkuu ahaa iyo diintuu haystay Een, wax aqbaarahaas oo dhana weli hay-adaha ammaanku ay may soo gudbinin balse marka ay soo gudbiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan ayaanu dhegeystayaasheena ugu soo gudbin doonaa Eh, marka hadda eh, wadooyinka gale iyo wadooyinka ka baxa jaamacadda waa la furayaa
Een, maya way xirnaan doonaan saacadaha soo socda een, wadooyinka Een, waxaa sidoo kaleeto ibraahim oo xusid mudan wadooyinka jaamacadaha gale keliya ma ahane wadooyinka inta badan een, iskuullada gale oo dhan waa la xiray Een, waxaa kamid a iskuulka een, iskuullada ku yaala een, magaalada arlington oo ayada aan saas uga fogeyna u jirta ilaa saddex afar kilomitir een, jaamacadda u jirta iskuulladoodao dhan waxaa jooga booliis baa jooga wadooyinka iskuullada gale oo dhan waa la xiray Een, sidoo kaleeto een, ah, delaware iskuulladeeda oo kaleeto weli way socdaan laakiin wadooyinka ku jiro dhan waa la xiray oo booliiska ayaa ku haranaysan iskuullada waxaa laga baqayaa inay wax saas oo kaleeta ah ay dhacaan oo ninkaan fikirka la wadaagtay ama la socotay ay wax kale oo noocaan oo kaleeta ay sameeyaan marka wadooyinku keliya inta jaamacadda kusoo xeereysan Aad iyo aad.
soo gala maahana wadooyinkaasoo dhan waa la xiray Ayaad u Sidoo mahadsan kaleetana tahay.
Ibraahim, waxaa een, meesha ay jaamacaddu ku tahay waa magaalada dhexdeeda haddana waxaad moodaa dadku inay saa'id ugu badan yihiin oo meesha ay dadku ku tira badan yihiin ay tahay ee ku taalla jaamacaddu aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdikaafi yuusuf aadanna waa garanaya jaamacadda ohio state university dhowr jeerna barnaamijyo ayaan uga qayb galay halkaad weli nagala socotaan waa washington haye maxaad noo haysaa nuur
ibraahimo markaan aan ku nasanno aan yara ku nasanno markaana kaalimihii sugaanta waa kan codkii cumar dhuule
waxaan gocaanayaa waxaan gocaanayaa xaal gabooba way igeysa
waxaan gocanayaa xaal gaboobay ii geysatay anaga iyo gacladayda hanaloo garnaqo cumar dhuule ayaana heestaas ku luqaynayda ayaana ugu dambaysa idaacaddeenni intaan mar kale kulmi doonno waa nuur bukhaari iyo anigu ah ibraahim daandureyo dale nabadgelyo
anigaygaad iyo colaad u kaysan